halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington
waa arbaca bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo labaatanku waa lix iyo toban waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo barteena internetka ee b o a somaly com idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saara ciidan
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mida miinooyinkii la aasay xilligii dagaalada itoobiya iyo soomaaliya oo weli dhibaato ku haya dadka degan xuduudka labada dal haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyey xilligii labadii dowlo soomaaliya iyo etoobiya oo cid maaragtay wakhti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba aqabadoodu taagan tahay gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagaftaa waa la qacday waxaa ka mid a gaadiid kaloo deegaanka ka shaqeeyo oo isaga sidoo kaleeto ay la qaraxday xoolo waa jiraan sida geeloo kaleeto dhowr maray la qaraxday waxaa kaloo nadiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idhaja midkii galabay raacaad sarwaan go-aan ku jiidaaye gankaad kala culowdaa duugaydha roorsado eh garaadkaagu kuu diig kana guuyo kuu xige qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore warkii dunida waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
baaq loogu talagalay codbixiyaasha hisbaaniga ah ayuu musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga jo biden waxuu ku eedeeyey madaxweynaha xilka haya donald trump inuu ku fashilmay bulshada hisbaaniga wakhtiyo badan muddo ku dhow afar sano oo uu xafiiska joogay qayb ahaan isagoo sii horiyey buu yidhi ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan isagoo eeganaya dantiisa waa siduu hadalka u yidhiye madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabadda bisha hisbaaniga ee ka dhacday gobolka florida halkaasi oo u ogaaday in taageerada muhiimka u ah ololihiisa ee bulshada isbaanishka ay soo yaraanayso biden ayaa ku eedeeyey trump inuu dayacay dadka reer bortrico kadib duufaantii maariya ee sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii biden oo si toosa qaab fugan araga hadalkan u jeedinayay ayaa u sheegay bulshada latino waxaad go'aamin kartaan jihada dalkan labada xisbi ayaa u arkaa muhiimad gaara gobolka florida oo ka mid a afarta gobol ee sida weyn loogu dagaalamo ayna ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo latiino ah taasi oo muhiim u ah codbixinta saddexda bisha nofembar iyadoo florida ay qondo ahaan haysato sagaal iyo labaatan ergada doorashada muddo haatan laga joogo ku dhowaad qarni ma jiro musharax ka socda xisbiga jamhuuriga oo ku guulaystay doorashada madaxtinimada maraykanka isagoo aan ku guulaysan gobolka florida halkaasi oo bulshada laatiinaha ay ka yihiin in ka badan labaatan boqolkiiba dadka codeeya bilayska turkiga ayaa xiray in ka badan boqol qof oo u badan ciidamada milatariga howlgal arbacada maanta ah lagu birtilmaameedsanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee ankara ay sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii sidaasina waxaa ku warantay wakaalada wararka ee turkiga ee anadolo howlgalkan ayaa calaamad u ah mawjad cusub oo afar sano jir ah oo lagu bartilmaameedsanayay shabakada wadaadka fadhigiisu yahay maraykanka fatxullah guleen wuxuu dafiray kulluglaanshiyaha afgembigii dhicisoobay ee juulaay labada kun iyo lix iyo tobankii kaasi oo ay ku dhinteen ilaa laba boqol iyo konton qof xafiiska dacwad oogaha gobolka istanbul ayaa soo saaray waaran lagu soo qabanayo ilaa boqol labiiyo soddon eedeysane oo siddeetan iyo laba ka mida ay ka tirsan yihiin ciidamada milatariga inta kalena ay ka fadhiisteen amaba laga eriyey adeega ciidamada qalabka sida anaadulo ayaa sidaasi warisay ilaa iyo haatan boqol iyo lix qof ayaa lagu qabtay howlgallada ay sameeyeen bilayska ka hordaga argagixisada oo ka dhacay soddon iyo afarta gobol talaadadii dacwad oogayaasha gobolka galbeedka ee izmir ayaa amar ku bixiyey in lasoo xiro ilaa iyo lixdan iyo lix tuhmane oo ay ku jiraan afartan iyo siddeed ka tirsan milatariga kooxaha ku sugan magaalada kaza ayaa gantaalo ku weeraray israel iyadoo diyaaradaha israa'iilna ay garaaceen bartilmaameedyada dhulka falastiiniyiinta tani oo imaanaysa xilli israa'il ay heshiis rasmi ah la saxiixatay labada dal oo ka tirsan khaliijka carbeed militariga israa'iil ayaa sheegay in arbacada maanta ah ay qaadeen ilaa toban weerar oo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen goobaha ay maamusho xarakada islaamiga ee xamaas waxaana la sheegay in shan iyo toban gantaal laga soo ganay dhinaca falastiin ay beegsadeen dhulka ay degan yihiin israa'iiliyiinta ee u dhow xadka talaadadii gantaal ka yimid khaza ayaa ku dhacay magaalo xeebeedka israa'iil ee ashdod halkaasi oo ay ku dhaawacmeen laba qof iyadoo isla wakhtigaasi ay israa'el imaaraadka carabta iyo baxrayn ee aqalka cad ee maraykanka looga aramiyo ku kala saxiixdeen heshiisye lagu dhisayo xidhiirkooda diblomaasiyadeed warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunidaynala socodsiinayey waxaa laga joogaa lix bilood markii xanuunka covid nteen laga helay dalka soomaaliya qaramada midoobey iyo mas-uuliyiinta caafimaadka soomaalidaba waxay ammaaneen shaqada ay qabteen shaqaalaha caafimaadka waxayna ku baaqeen in la kobciyo adeegyada caafimaadka ee wadanka haarun macruuf ayaa xaalada covid nteen ee soomaaliya lix bilood kadib waxauu ka wareystay agaasimaha cisbitaalka martiini doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin coronavirus hadda lix bilood kadib oo marxalado kala duwan lasoo maray aada ayay hoos ugu dhacda tirada numberka la helaayo walow dadka qaba calaamadaha xanuunka iyo jirada ay nagu soo laabteen mar kale oo isbitaalka martiini oo muddo aanan bukaan jiifanin oo ugu dambeysay bishii agost shalay lasoo jiifiyey laba qofood oo xanuunkii lona laga helay calaamadihiina leh laakiin markii isku barbardhig la sameeyo guud ahaan dalka aada ayuu hoos ugu dhacay xanuunka coronavirus oo maxaa lalahaa labadaba dadka laga hela namber ahaan iyo dadka calaamadaha xanuunka uu soo ritay intaba hoos ay u dhaceen hadda intee marayaan kiisaska laga daweeyey kuwa weli u jiifa iyo dhimashada dhimashada sagaashan iyo sagaal qofood weeyaan qof baa kusoo kordhay oo isbuucii hore ahaa u dhintay coronavirus oo tirada la diiwaangeliyey saddex kun saddex kun iyo shan boqol oo qof in ka badan ayaa positive ah dalka dhan shan iyo labaatan kun saddex boqol iyo lixdan iyo sagaalna waxaa waaye ilaa shalay oo shan iyo toban ah dadka laga baarayo dalka xanuunka coronavirus weeyaan muxuu yahay waxaa ugu weynee lixdaa bilood aad ku guulaysateen waxa ugu weyn aan ku guulaysanay lixdaas bilood waxa waaye inaan maxaa la yidhaahdaay uu dalku yeeshay xarumo i c u ah oo lagula tacaalo dadka xaaladaha daran qaba inaanu ogaanay si fiican waaqiceenna aan uga garanay how sida uu systemka caafimaadka dalkeena u nugul yahay farajaal u yahay waxaan ka barna dersi ah in focuska la saaro adeeg bixinta caafimaadka heerka koowaad labaad iyo saddexaad oo lagu bixiyo juhdi iyo dadaal maxaa la yidhaahdaayey juhdi iyo dadaal lagu bixiyo sidii sare loogu qaadi lahaa adeeg bixinta caafimaadka dalka sidii i c us loo heli lahaa waxaan kaloo ka baranay in mudnaanta ay leedahay maalgelinta caafimaadka oo dowladeenna miisaaniyadda caafimaadka waxay ka yaraan jirtay boqolkiiba hal welina ka yar tahay boqolkiiba hal marka laguma gaari karo waxa loo yaqaano caafimaadka loo dhan yahay oo adduunka globally mandate-ka ah oo universal health coverage ah wuxuu kusoo aaday coronavirus annagoo adduunka ugu liidano gaaridda caafimaadka loo dhan yahay annagoo adeegyada caafimaadka bixinta dalku uu yahay mid aada wiig u ah inuu yahay soomaaliya wadanka ugu liita ee hooya uur ku qaado oo maternal mortality rate adduunka aan ku hogaamino oo adeeg bixinta caafimaadka bixinta asaasiga ay tahay mid caqabad ah oo accesskii acceptability-gaba ayay cilad weyn ka taagan yahay marka wuxuu geliyey hogaanka dalka in dib looga fakaro mudmaansiinta caafimaadka hadday ahaan layd maalgelin hadday ahaan layd sare u qaadid iyo tayeen adeeg bixinta caafimaadka iyo haddii ahaan lahayd oo mid muhiimadeeda hadda la arkay qalabeynta xarumaha babliga ah iyo xarumaha adeega caafimaadka guud bixiya heerka isbitaalada ah in la qalabeeyo iyo muhiimadda ay leedahay isku xirka adeeg bixinta guud iyo midka gaarka loo leeyahay oo ah public private partnership in la sameeyo waay su-aasha igu dambaysa waxaad ii sheegtaa dadka dhakhaatiirta ama xirfadlayaasha kale caafimaad ee xanuunkani uu ku dhacay maxaan ku yidhaha dadaalka ay sameeyeen iyo dhibka iyaga soo gaadhay number badan ayuu ku dhacay oo lagu qiyaasay numberka guud ahaan dalka ee xanuunka laga helay tiro ka badan boqolkiiba soddon ayaa adeeg bixiyaasha caafimaadku uu ku dhacay qofna dadka la xaqiijiyay u geeriyooda gabar ka mida waxayd adeeg bixiyaasha caafimaadka waxay ahayd dadka ugu nugul maadaama safka hore ay kaga jireen isku dhigidda xanuunka waxaan anaga ka baranay darsia muhiimadda ay leedahay habraaca in la raaco infection prevention control oo si rasmi ah loo qaato b b eska qalabka loogaga gaashaanta xanuunka sidoo kale iyagu adeegbixiyaasha caafimaadku waxay la karantiilnaayeen bukaanada waxay aada naftooda ugu cadaadiyeen inaysan xanuunka iyaga qaadin oo reerahooda iyo caruurtooda iyoaysan u geenin dadaal badan oo na waa waxaa lagu bixiyey sida iyaga naftarkooda loo daryeeli lahaa oo kuwoodii calaamadaha yeeshay ama xaalad daran gaaray loo siin lahaa daryeelka ay u baahan yihiin ama ay mudayin kaasi waxau ahaa agaasimaha cisbitaalka martiine doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin oo u warameeyey haaruun macruuf
magaalada muqdisho waxaa weli shir uga socdaa madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada shirkaasi ayaa la filayaa in mas-uuliyiinta ka qaybgelaysa ay go-aan kaga gaadhaan nooca doorasho ee dalka laga qabanayo haddaba xaaladii ugu dambeysay ee shirkaasi iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan ayay falastiin axmed iimaan ka waraysatay mursal saney oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho ugu horreyn waxay weydiisay halkaa shirkaasi uu haatan marayo
waxaan isleeyahay madaxda wati waqti ku filan ayay isu heshay oo ay isku fahmi karaan ayna go-aamo taariikhi ah kasoo saari karaan oo ummadda soomaaliyeed oo uga fadhiso go-aamadaasoo ah in ay ku heshiiyaan doorasho waqtigeeda ku dhacda oo wadankan laga qaban karo ah oo laga qaban karo oo macquul ah oo aanan waqtigeeda dib uga dhicin oo dadka dhan ay heshiis ku yihiin soomaalida inteeda siyaasadda ka arimisa kuwa hadda madaxda fadhisa iyo inta ka maqanba oo leh bulshada rayidka xisbiyada siyaasada waxgaradka soomaaliya culamaudiinka haweenka inta ahlulxalwal caqdiga ah ay raalli isaga tahay doorashaas inay ku heshiyaan ayaa laga sugaa
mursal waxaa weli go-aan laga gaarin xilliga dalka doorasho ay ka dhacayso iyo nooca doorasho maxaa shirkan laga filan karaa in ay madaxda ku heshiiyaan shirka waxaa laga fili karaa laba qodob oo midna uu yahay kan laga sugaayo oo ah inuu dhaco oo ah inay ku heshiiyaan oo ay soo saaraan go-aamadaas taariikhiga ah laga sugaayo oo ah doorasho inay ku heshiiyaan waqtigeeda dhacaysa oo ay isla fahmaan iyo inay ku kala tagaan marka qodobkaas dambe aniga waxaan isleeyahay loogama fadhiyo laakiin waa wax dhici kara waa meesha wax dadka isugu yimid waa dad bini aadan ah oo duruufo kala duwan ku kala nool aragtiya kala duwan leh damacyo kala duwan leh dalkana sida loo maamulayo ay ku kala aragti duwanaan karaan marka waxaan isleeyahay inay kala tagaan waa dhici kartaa laakiin midda looga fadhiya taas ma ah waxaa looga fadhiyaa inay wax ku heshiiyaan wax la qaban karo ku heshiiyaan waxaanan ahayn wixii la jeclaa ama wixii qof walba uu rabaye waxa ummadda soomaaliyad anfacaya oo u qabsoomi kara inay ku heshiiyaan ayaa laga sugaya waqtiga dowladan u haray waa gabaabsi baarlamaanka wuxuu ku egyahay dhammaadka bisha december sidoo kalena waqtiga dowladda waxa uu ku egyahay horaanta bisha february haddii aanan shirkan xal lagu gaarin fursad intee leeg ayay madaxdani shirsane haystaan waxaan isleeyahay haddii meeshaas lagu kala tago fursad kale inay jiri doonto ismalihi maxaa dhacay waxaa laga sugaya dowladda dhex hadda jirta mas-uuliyadda ayadaa iskaleh doorashada ayadaa la rabay inay qabato ayadaa la rabay inay kasoo shaqeyso howshaas ayadaa ku fashilantay marka labaatan iyo shanta december soomaalidu waxay u fadhisaa inuu baarlamaan lasoo doortay oo ay soo doortaan markaas dadkii loo arkay inay wax soo dooranayaan inuu joogo oo baarlamaanka soomaaliya fadhiisto baarlamaankan baarlamaanka bedeli lahaa iyo sideedda febraayo in madaxweyne dalka uu yeesho ama madaxweynaha loo cusbooneysiiyo oo lasoo doorto ama madaxweynihii bedeli laha uu joogo marka hadday kala tagaan hadda arrintaas dib ay uga dhacaysaa waxayna abuuri kartaa mugdi iyo isqabqabsi iyo in dalka uu galo xaalad aanan aanan horay looga arrinsanin oo aanan dib loo soo celin karin oo ah xaalad mugdia inuu galo
ugu dambeyn muxuu yahay doorka beesha caalamka ee shirkan hadda socdaahi ay ku leedahay mase ku cadaadin karaan dhinacyada wada fadhiya in ay xal gaaraan maadaama isku imaatinkooda ay qayb weyn ku lahaayeen falastiin horta beesha caalamka soomaaliya door weyn ayay ku leedahay guud ahaan annaga waxaana dal dhaqaalihiisa la bixiyo tusaaleahaan hadda bishii juun bajetkii oo revisadka ahaa oo ay dib ugu noqotay xukuumaddii hadda dhacday oo kalsoonida lagala laabtay ugu yaraan siddeetan boqolkiiba lacag ka badan beesha caalamka ayaa bixisay amnigeenna beesha caalamka ayaa gacanta ku haysa amisom iyo united nationka iyo ayaa siyaasaddeena gacanta ku hayay amniga marka waxaan isleeyahay beesha caalamka dhuusamareeb in la isugu taga ayadaa twitter ayay ku amreen hala isugu tagay dheen waana la isugu tagay khaasatan dowladda dhexe iyo madaxweynaha arrintaas ayagoo ka diidsan ayaa dhuusamareeb caalamka ayaa qasbay in la isugu tago haddana xamar inay isugu yimaadaan markii dhul soomaaliya btri loo dhammaan waayey haddana twit ayaa lagu amray xamar la isugu yimaada la yiri canaan ah oo aan ummadda soomaalida ka dheragsan tahay haddana qolyihii ka haray shirka xamar markuu furmay oo gobolada kale madaxda dowlad goboleedyada kale haddana sidoo kale loo canaanto la xamar imaada marka dowladda horta beesha caalamka waxay ku leedahay awood weyn soomaalida waxna waa ka gashaa haddana waxaan isleeyahay haddii beesha caalamka aysan ahayn horumarka la gaari lama gaari lahayn maxaa dhacay soomaaliya haddaan nahay khiyaaliyan isu sheegayna dalkan waa dal oo oo sovereign ah oo madax banaan laleeyahay laakiin madax banaan annaga ku dheelina qof nooga dheelay maleh in nalala hagaajiyana maaragtay waa wax meesha ku jira oo wax dadka soomaalida qalbigooda dhibaya inay tahay dad ajnabi ah arrimaha soomaaliya ka arriminaya waa dhici kartaa laakiin xaqiiqda dhabta taas waaye awood ayay ku leedahay beesha caalamka waxa soo baxayana culeysaarkeeda la-aantiis maba soo bixi karaan ayaan isleeyahay wax soomaalida ay ku heshiisay afar laba saac waa kor taagan yihiin waa korjoogteynayaan kii shirka ka baxo ayagaa soo celinaya kii shirka meel xun la aada ayagaa celinaya saan hadda ka warhayno oo dhahaya waryaa kusoo noqo jidka waa ka leexatay marka waa nasiib darro maanta in taas dhacdo laakiin xaaladda dhabta ay jirta waa taas awooday ku leedahay waana ummadda soomaaliyeedna abaal ay uga haysaa maxaa dhacay duruufya adkaa ee lasoo maray meelo badan oo ay ku fashilmeen waa jirtaa oo soomaalida mudnayn in la marsiiyo laakiin hadda midaan isleeyahay soomaaliya inay aado doorasho inay aada aad ay uga shaqeeyeen kaasi wuxuu ahaa mursal sanayo oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho waxaana u warramayey falastiin axmed iimaan
mas-uuliyiinta bartamaha soomaaliya ayaa sheegay in ay qabteen nin lagu tuhmayo inuu ku lug lahaa fal ay ku dhimatay gabarh lagu magacaabo xamdi maxamed faarax oo meydkeeda maalintii jimciye laga helay xaafadda waaberi ee magaalada muqdisho cabdiwaxid macali isaaq ayaa warbixintan inoo haya taliyaha saldhigga booliska degmada cadaade ee gobolka galgaduud cali maxamed xasan ayaa ka warbixiyey qabashada ninka dhallinyarada ah oo lagu eedeeyey dilkii xamdi maxamed faarax oo dhowaan magaalada muqdisho lagu dilay wuxuu ku saabsan yahay shirkeenaan jaraa-id kiiskii dilka ahaa ee gabadhii la tuuray hoteelka muqdisho taariikhdu markay ahayd tobaniyo kowdii bishii sagaalaad abbaara toddoba saac iyo bar kiiskaas markaan ka helay information iyo amaamiir taliskeenna guud aanu u howlgalnay si dhab ah waxaa noo suuro gashay afarilabaatan saac kadib inaan gacanta ku soo dhigno eedaysane maxamed ibraahim cusmaan oo ah ninka lagu eedaynayo inuu ka dambeeyey falkaas xanuunka badnaa ee ku dhimatay xamdi maxamed faarax gudoomiyaha ururka haweenka degmada cadaade ee dowlad goboleedka galmudug saare maxamed axmed ayaa v o a uga warantay sida ay u arkaan qabashada eedeysanaha loo haysta dilkii xamdi maasha allah arrintaas waxaan u aragnaa wax wanaag badan oo sharaf badan oo maxaan ku rahday aad aan usoo dhaweyneynaa inkastoo dilkii xamdi uu ahaa mid bulshada soomaaliyeed ay aada uga wada damqadeen haddana waxaa socday howlgallo lagu baadigoobayo cid walba oo lagu tuhmayo kuluglahaanshaha falkii loo geystay xamdi faadumo dinax waxa ay ka mid tahay haweenka cadaado v o a ayay uga warantay dareenkeeda ku aadan qabashada eedeysanaha loo haysto waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka haddii aanah khaasatan haweenka galmudug khaasatan cadaado waxaan rabnaa in la mariyo sharciga waxa uu ka qabo oo ummadda soomaaliyeed ay ku qanacdo nin walba gabaraa la dhalatay nin walba naagaa dhashay nin walba naagaa guriga u jiifta waxaan rabnaa inaad ka damqatiin dhibaatada gabdhaha loo geysanayo ma ahan gabdhuhu inay dheedheel yihiin ma ahan in annagana lagu tunto xaquuqda lagu tunto gabdhaha ma ahan dhiigga gabdhaha in lagu seexdo cali maxamed xasan taliyaha saldhigga degmada cadaado ayaa shacabka uga mahad celiyey gacantii ay ka geysteen qabashada eedeysanaha amaamiirta labaad ee saraakiishuna siiyana ay yihiin in lagu soo celiyo sharciga oo aan diyaarad saarno caasimaddana aan geyno muqdisho sidaas ayaan amar ku qabnaa gacanta ayaana ku haynaa waa kan garabkaiyo bidix fadhiya waxaan soo qabannay lix saac iyo afartan iyo saddex daqiiqo xalay ayay ku guulaysteen ciidanku waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka shacabka oo macluumaadka nala soo wadaagayay iyo barnaamijyada oo xiriirka na siinayay ciidamada booliska gobolka banaadir oo waday baaritaano lagu baadigoobayo cid walba oo ku lug lahaata dilkii xamdi loo geystay ayaa waxa ay shalay sheegeen in dad badan loo haya falkaasi islamarkaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaas aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington maalintii shalay aqalka cad ee dalkan maraykanka waxaa heshiis taariikhiya ku galay israa'iil imaaraadka carabta iyo baxrayn heshiiskan oo dalka maraykanku uu kasoo shaqeeyey ayaa iyada oo uu ka qayb ahaa madaxweynaha maraykanka ay qalinka ku duugeen ra-iisul wasaaraha israa'iil iyo wasiirada arrimaha dibadda ee imaaraadka iyo baxrayn haddaba heshiiskani muxuu ka dhigan yahay mase yahay mid wax ka bedeli kara xaaladda bariga dhexe cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida islaamka waad mahadsantahay cabdixakiim walaal wallaahi arrinta horta ugu muhiimsani waxa weeyaan adduunku dee ay aad iyo aad u dareemayaan ay doonayaan inay dareemaan waxa weeyaan in meeshaa nabad ee ka dhacdo bariga dhexe dagaalo fara badan oo aad u xoogeystay baa xilliyadii ugu dambeeyey waxa weeyaan ka socday dadkuna maahmaahbaa way ka dhigan jireen arrintiis waa bariga dhexe marka barigaa dhexe inuu mar un dego dadka oo dhan iyo adduunka oo dhani waxa weeyaan way doonayaan in ay si un u degto laakiin ilaa hadda rajuun baa muuqata ee laakiin rajadii ma tahay mid aboobaysa in dadka arrimahan ka faalooda waxay leeyihiin sidii halkii la doonaya weli lama marin
hadda waxaa heshiiyey waa israa'iil iyo laba dal oo ka mid a carabta oo baxrayn iyo imaaraadkii labadaa dal iyo israa'iil heshiiskooga gaarkaa markaynu eegno maxay markaa labado saddexdooda heshiiyey imanka ay soo kordhin karaan markaynu juquraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awoodda leeyihin aynu eegno runtii waxa ay soo kordhin karaanuun israa'iil waxay faa'iido u tahay baa la leeyahay doorashada waxa weeyaan uu dee ku guuldaraysta laakiin ilaahi hadda dadku ay ku kacsan yihiin trump oo isaga laftiisa doorashada doonaya oo dee doonaya inuu ku guulaysto u yidhaahdo waxa weyan carab iyo israa'iil baan heshiisiiyey laakiin carab ahaan iyagu nimanka baxrayn iyo iyo iyo imaaraadku waxay in badan ishayeen iiraan oo dee baxrayn waxay odhan jirtay iiraan ayaa waxa weeyaan ceiraan baa waxay odhan jirtay waa xaafad ka mid a ceiraan baxrayn imaaraadkuna dee waxay ka haysataa meelo fara badan ayay ka haysataa imaaraadka marka imaaraadka iyo baxrayn waxay doonayaan laba arrimood horta midda ugu horreysa in ay haddii dagaal yimaado maraykanka iyo iiraan isdisho amaba si kale laysu dilo amaba iiraan iyo ay meelo kala qabqabsato inaanay inay israa'iil difaacdo oo israa'iil marka ay la heshiis nabadgelyo ay la samaystaan iyo inay ka helaan maraykanka diyaaradaha la yidhaahdo f oo imanka ku cusub adduunka oo labadii kun iyo lix iyo tobankiina israa'iil ay qayb siisay in iyaguna ay ka iibsadaan waana tu trump shalay sheegay inuu ka iibinayo diyaar u yahay inuu imaaraadka iyo baxraynba uu ka iibiyo diyaaradaha noocaasa dakhli fara badanna ay maraykanka u soo gelinayso marka ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu ka helaya waa intaa weeyaan laakiin israa'iil shacabkeeda ilaa iyo hadda ma dareensana in waxa weeyaan nabad ay helayaan waayo shalay waxa sidaynu ka warhayno sawaariikh ayaa la isweydaarsaday ama gantaalo diyaaradeed baa la isweydaarsaday taasina dhib bay ku keentay in heshiiskaas ay macnaa u samayso la yidhaahdo maxaynu ka faa'idnay heshiiskii shalay miidiyada laga akhriyey haddii weli xabadda ay socoto ghaza sawaariikh laga soo tuurayo marka ta ugu muhiimsan waxa weeyaan in wax weyn iyagu wax arrimahooda uun danahooduna ay tahay laakiin adduunka loo sheegayo in nabadda ay soo socdo wagaag falastiin haddaynu soo qaadanna iyada oo de dabcan cidda ay sida tooska israa'iil isku hayee inay tahay muddooyinkadii ugu dambeeyey ama sida gaarkaa isku hayeen israa'iil heshiiskan in waddamo carbeed ay la gaadhaan israa'iil qadiyaddii falastiin iyo weliba taageeradii falastiin loo fidin jiray iyada xaggee ku dambaynaysaa se maxay ka beddelaysaa runtii falastiiniyiinta ayuunbaa dee taladooda mar kastaba gacanta ku haya way kala qaybqaybsanaayeen marka imanka qaybsanaantii bay yidhahda waa lanaga faa'iidaystay shir bay ka yeesheen inay midoobaan ayay imanka doonayaan waxa kaloo ay sameeyeen mudaaharaad bay sameeyeen iyaga dhexdooda oo dee waxa weeye meelahan ay kala degan yihiina laakiin sida muuqata dowladihii la jaarka ahaa israa'iil ee sida suuriya iyo maxaa la yidhahdaa iyo lubnaan iyo iyo dee filistiin oo dee iyaga laftooda ay haystaan saddexdaa ayaad moodaa iminka inay kusii hadhay dadkii waxa weeyaan lahaa wuxunbaa wax lagu soo ceshan karaa dagaal marka ilaa haddana way taagan yihin oo halkiinbay taagan yihiin wax allaali waxay iska beddelaysaa ma jirta bay leey annaga xaggayga annagu xaggayga waxaanu aaminsannahay inaanu hubuun urursanno israa'iilna aanu dalkayaga aanu ka riixno si aanu nabad u helno ta keliya ee dowladdaanu ku helinaa falastiiniya ta keliya aanu qudus kusoo celin karnaa waxa weeyaan israa'iil siday xoog ugu qabsatay in xooga lagaga qaado ta keliya markaa ayagu ay mar kastaba ay saarayaan imanka awoodda waa taas weeyaan wagaag ugu dambayn hadda cabdiraxmaan ku weydiiyo maaha labadan dal ee baxrayn iyo imaaraadku labadii dal ugu horreeyey la heshiiya israa'iil hore waxaa heshiiskan oo kale ula galay dalalka masar iyo jordan baa hore ula galay waynu ogeyno dee ilaa intaana haddana xaaladda way taagneed iyadoo heshiiskaa lagula jiray wax badan iskamay bedelin qadiyadii falastiin iyo walatii bariga dhexe labadaba tani maxay kaga duwan tahay amaba ay arrinkii hore ka bedeli kartaa in marka runtii dib aynu eegno heshiisyadii hore iyo heshiisyada iminka shalay lagu kala saxeexday washington heshiisyadii hore ee dee washington laftooda lagu kala saxeexday xilligii anwar saadaad iyo xiliga waxaweyan reagan iyo xiliga kun sagaal boqol sagaaliyo toddobaatanki iyo tii kale kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii oslo iyaas carafaad iyo ay seexdeen iyo waxaweyan iyo ninkii kale la dilay iyo tii kale ee dee rabin iyo kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii dhammaan dowladahaasi waa dowlado la jaara israa'iil waa dowlado si toosa ay u dagaalamayeen hadday tahay masar hadday tahay waxaweyan jordan iyo hadday tahay dee filistiiniyiinta dhexdoodu marka isbedelaa fara badan baa jiray wax badan baa lagu kala kacay oo dee masalan marka iminka masar ay leedahay cam david ay saxeexday in laga baxo siinaa in waxa weeyaan dadkii laga xidhay oo loo soo daayo heshiisyo macquul ay ahaayeen jordan la mid tan kale maxaa la dhahdaa filistiin lafteeda in ghaza la siiyo in gacanka daanta galbeed iyo iyo ghazal iyo gacanka ghaza la siiyo in kun sagaal boqol toddobiyo lixdankii wixii ay qabsadeen ay dib uga baxaan yani heshiisyo macquul ay ahaayeen laakiin iminka heshiiskan iminka baxrayn iyo imaaraadku ay galeen waa heshiis iyaga u gaara maaha heshiis shuqulba kuleh filistiin maaha heshiis shuqul ku leh wixii israa'iil laysku hayey kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta oo u warameeyey cabdixakiin maxamuud shiruuc
dhegaystayaal goordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo kooban iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
baaq loogu talagalay codbixiyaasha hisbaaniga ah ayuu musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga jo biden waxuu ku eedeeyey madaxweynaha xilka haya donald trump inuu ku fashilmay bulshada hisbaaniga wakhtiyo badan muddo ku dhow afar sano oo uu xafiiska joogay qayb ahaan isagoo sii horiyey buu yidhi ololaha nacaybka iyo kala qaybsanaanta dalkan isagoo eeganaya dantiisa waa siduu hadalka u yidhiye madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka ayaa hadalkan ka jeediyey intii ay socotay munaasabadda bisha hisbaaniga ee ka dhacday gobolka florida halkaasi oo uu ogaaday in taageerada muhiimka u ah ololihiisa ee bulshada isbaanishka ay soo yaraanayso bilayska turkiga ayaa xiray in ka badan boqol qof oo u badan ciidamada milatariga howlgal arbacada maanta ah lagu birtilmaameedsanayay taageerayaasha daaciga muslimka ah ee ankara ay sheegtay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii sidaasina waxaa ku warantay wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolo howlgalkan ayaa calaamad u ah muujad cusub oo afar sano jir ah oo lagu bartilmaameedsanayay shabakadda wadaadka fadhigiisu yahay maraykanka fatxullah gulaan ugu dambayntiina warbixin cusub oo la faafiyey talaadadii kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobey ee dalxiiska adduunka u n w t o ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aan horey loo arag oo ah lixdan iyo shan boqolkiiba safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan sida ay sheegtay u n w t o hoosu dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexaysay bilihii janwari ilaa juun ee sanadkan ayaa sababay khasaaro maaliyadeed oo gaaraysa afar boqol iyo lixdan bilyan oo ah daqligii ka soo xaruun jiray dhoofka la xidhiira dalxiiska hoosu dhacan ayaa shan jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamigaa ka soo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida sannadkii labada kun iyo sagaalkii
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunidaynala socodsiinayey muddo ku siman ilaa afartan sannadood weli waxaa muuqda saamaynta dagaaladii ciidamada soomaaliya iyo etoobiya ee bartamihii toddobaatameedyadii ku dhex maray deegaanada ku dhowdhow xuduudka labada waddan gaar ahaan miinooyinka xilliyadii dagaalka la aasay oo weli dhibaato u geysta gaadiidka dadka iyo xoolaha jeele faarax ciyow waa guddoomiyaha degmada feerfeer ee dhinaca soomaaliya wariyaha v o weda xuseen xasan dhaqane oo deegaankaasi booqday ayuu uga warramay caqabadaha deegaankaasi ay kala kulmaan miinooyinka dhulka lagu aasay sannado hore waxyaalaha hadda ugu faraha badan oo ugu cabashada badan waa haraadigii miinooyinkii dhulka la geliyey xilligii labadii dowlo soomaaliya etoobiya oo cid maaragtay wakhti geliday aysan jirin oo maaragtay mar walba aqabadoodu taagan tahay sidaas hadda maqlayseen ama aad ka warhaysaan gaadiid oo hadda ka shaqeeya gaadiidka cagaf cagafta waa la qaxday oo mar adiga aan wax fog aan jirin ay la qaraxday waxaa ka mid a gaadiid kaloo deegaanka ka shaqeeyo oo isaga sidoo kaleeto ay la qaraxday xoolo waa jiraan sida geeloo kaleeto dhowr mar ay la qaraxday wax maaragtay afka laga sheegaana maahana maalin hadda aan fogeyn midaa laga qarxiyey meesha degmada oo u dhow meesha dhulka deegaanka ummaddu ay degan tahay ayaa laga dhex qarxiyey tan kaleeto waxa waaye qoftu hadday wax gaaraan ee meeshaan ay ku dhaawacanto ma la helaya xatee meel oo daryeelahoo maaragtay sida isbital ama barayfad ama isbitale oo markaa qoftii la gaarsiiyo ma la helayo degmada beledweyne ayaa noogu sokayso wax xarun caafimaad iyadana waxay noo jirtaa afartan iyo shan kilomitr hadda habeen waxaa jirtay aan dheerayn oo dhaawac ka dhacay oo dhaawaciyey intuusan gaarin beledweyne oo ku dhintay marka waxyaalaha noocaasana waxaa keenaa caafimaad la-aanta iyo meeshii hub oo maaragtay haraadiyaho maaragtay dowladihii horeeto ayse ayaguna ku soo noqonoo dibciduba ugu soo noqonba ayaa ummadda dhibaatayna marka ta ugu daran hadda waa taas miinada
gudoomiye marka miinooyinka aad sheegayso oo in dadka deegaanka ay dhibaato ku hayaan ma dadka meelihii deganaayeen oo deegaanka ay u ahaabay miinooyinka ku jiraan mise dhulbeereedkii degmada hoos imaanaya oo dadku ay ku noolaayeen wax soo saarkiisa beerna meel loo aado male oo gaadiidka culus meelo beeru aado maleho ayadaa la qarxayso laamigana lagama digi karo haddii laamiga laga dega haddana gaadiidkay la qarxaysaa meel walba aqabadeeda taagan marka degmada inay kobacdo oo dadkeedu ay intan wax ka badan ay gaaraan dhismaha oo intan ka sii bato dhibaatooyinka miinooyinka ee haraadigii dagaaladii etoobiya iyo soomaaliya maxay saameynaha ku reebeen waxay ku reebeen in dhismada hadda aysan ka soco karin meesha miinada gaadiidkii ama isku rogo ahay ama culsaayo wax ka mari lahay oo dhulkaas haaqi lahay sidii baalooyinka gareedaradii fooroliifka ayna waxba ka riixi karin oo dhibaatadaasu ay kow ka tahay miinada meesha la geliyey xilliga hore maaragtay dowladihii hore meesha joogi jiray ay geliyeen oo ayagu isku difaaca
marka maxaa warbixin naga siidi kartaa dhinaca adeega bulshada helitaanka biyaha waxbarashada caafimaadka dhaqdhaqaaqa ganacsigao kale maadaama degmada ay ku taalo meel xuduud ah biyo male biyuhu aaday nooga fog yihiin hadda inta sidaad arkaysa booyadahaasa biyaha keeno oo maaragtay inta biyaha keeno dhibaatada ugu weyno waa biyaha biyaha waayo wax ka weyn dhibaato biyo ka weyn ma jirto markii biyo la helo ayaa wax kale loo gudbi karaa hadda aqabadana haysato waa biyo caafimaadkaoo kale sida waxbarashada iskuulkaoo kaleeto maaragtay adiga adeegii kaleo bulshado sida suuqyadii oo kaleeto maaragtay iyaguna raba in maaragtay la habeeyo waxyaala noocaasa nahayo lambarka ugu weyn oo dhibaatadana waxaa waaya biyaha iyo miinada meesha degmada feerfeer soomaaliya waxay ku taallaa xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya dhinaca kale waxaa ku taallo degmo feerfeer la yiraahdo oo ethoobiya maamulkeeda hoos tagta wax xiriir ah oo dhinaca isu socodka ma jira gudoomiye haa nimanka maamulka ah oo meesha joogo maba ismooginba maalin dhow asugu kaan dambeysay waa wada hadalnay waxaan ka wada hadalnayna waxay ka mid ahayaan ina nabadgelyada laga shaqeeyo oona dadka aanan la dulmin ayagii anaguba aan nabadgelyada ka shaqayn wada xiriirka maaragtay labada deegaanoo nahay oon meesha ku joognana oo labada maamulana haddaan la xiriirin nabaduba imaamayso xariiraan nahay waanu isogna ganacsiga baabuurta iyo gaadiidkuna waa iskaga gooshaa waa maraa wadada mar walbaba mar ama habeenaata ama maalinata gaadiidku waa socdaa waxaa ka yimaado etoobiya sida baradhadoo kaleeto ayaa noogu yimaado raashiimo kaleoo meesha lagu bixiyo waa ka yimaadiin annaguna sidoo kaleeto waxaa gala meesha alaabooyinka dhismaha iyo qudaar iyo waxaas baa u gudba iyagan
kaasi wuxuu ahaa jeelle faarax ciyow gudoomiyaha degmada feerfeer ee dhinaca soomaaliya oo u warramayey wariyaha v o weda xuseen xasan dhaqane
haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafil qoyste
maalmihii ugu dambeeyey waxaa xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ka soconayey shirkii u dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada kuwa dowladda dhexe iyo gobolka banaadir waxaana kulankaasi looga arrinsanayaa go-aanka gaarista arrimaha ku aadan in heshiis midaysan laga gaaro howlaha doorashooyinka waxaana shirkaasi bogaadiyey beesha caalamka oo dhinacyada ugu baaqday inay ku dadaalaan hannaankii uu mirodhal ku noqon lahaa haddaba maxaa natiijo ah oo laga filan karaa shirka muqdisho waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo axmed maxamuud xasan baasto labaduba waxa ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya diinaari bismillahi raxmaan iraxiim qoysta waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay anigu waxaan ku rajo weynahay shirkan in ay natiijooyin wax ku oola oo xal u noqda arrinta ku saabsan doorashooyinka inay kasoo bixi doonaan sababtana waxay tahay shirkan in muddo socdaa markii ugu horeysay isma arkin muddo sanad ah maamulada iyo dowladda dhexe laakiin hadda way shirar badana dhacay oo lagu gaaray qodobo fara badan kii dambe oo ay ka maqnayd puntland iyo jubbaland awgeeda dib haddana laysugu soo noqday hadda wuxuu maraa maalintii saddexaad waa jirtaa in ay qodobo qaarkood isku hayaan laakiin anigu rajo weyn waxaan ka qabaa in ay madaxdu gaari doonto oo xal wax u noqdana uu shirkaas kasoo bixi doono rajada waxaa geliyey in horta marka hore ay tahay markii ugu horeysay oo aanan loo kala dab qaadayn oo ay ku shirayaan madaxda madaxtooyada soomaaliya oo aan cid ku dhex jirin waa arrin muhiim ah oo taas lafteedu qiimaynteeda leh waxaa kaloo dhinaca kale qiimayn leh in ay muddo u fadhiyaan oo ay mar walba qodobo badan inkastoo ay qaarkood isku hayaan haddana ay qaar isku aragti ka noqonayaan sida aan wararka xogta ku helayn marka waxaan isleeyahay haddii shirka uu sii socdo oo wakhti uu qaato ugu dambaynta waxaa la gaari doonaa in arrin guul ah oo dadka soomaalida oo dhan ay wada sugayaan u dhegtaagayaan in shirkaas ay ka soo baxdo oo ah natiijada doorashada qaabka ay noqon doonto haye baasto bismillaahi raxmaani iraxiim waxaan si gaara u salaamayaa ambashator cabdiraxmaan diinaari oo runtii nin mas-uulo in badan soo shaqaynaya waxaan u arkaa inaysan shirkan wax nuxur iyo wax natiijaa midna inaysan ka soo baxin isa soo saarin sababtoo ah waayo aragnimo waxaa noogu filan soddonkii sannadood isbeddeladii iyo madaxdii hore u jiray iyo caqabadihii ooli jiray waxaa dadku aaminsanaayeen in afartan sannadood caqabad iyo dhib laga baxay waxaa noo muuqata in caqabado waaweyn iyo dhibaatooyin waaweyn iyo khilaaf xooggan oo muuqda inuu dhacay marka waxaan aaminsanahay shirkii amnigana waa laysugu imaan waaye kii dowlad goboleedyadana waa laysugu imaan waaye kii doorashooyinkana waa lagu kala tegay uma filayo inay tahay adeeg dana bulshadeed inuu yahay kanixid laga naxayo shacbi soddon sannadood kusoo jiray dhibaatooyin iyo masiibooyin iyo wax walba oo bani aadan dhibaa la kulmay caqabadahaasi waxay ahayd maanta in dadka la baro dowladnimo in dadka la baro adeeg bulsho oo nadiif ah in dadka la tuso dariiqa saxda ee dowladnimo waxyaabahaasay dadku filayeen laakiin waxaan u arkaa inay tahay faanoole fari kama qodna sababtana waxaan u leeyahay lugooyi hadday jirto dibindaabyo dowladeed hadday jirto kanixidla-aan shacbi ay jirto ma filaya in meeshaan wax natiijaha ay ka soo baxayaan dinaari maxaad ku sababaynaysaa in shirkan ay natiijo wax ku ool ah ka soo baxayso waxaan ku sabaynayaa markii muddo la kala maqnaa oo sanad aanay is arkin waxaa bilowday shirar waxaana uu ka bilowday shirkii koowaad ee magaalada dhusamareeb waxaa jira shirkii labaad waxaa jira kii saddexaad ka saddexaad go-aanaa lagu gaaray go-aanadii waxaa ka maqnaa laba maamul oo puntland iyo jubbaland oo ka mid ah maamulada waaweyn ee dalka ka jira ee runtii door ku leh haddii marka adduunku shirarku waxay u dhacaan qaab in marka ugu horeysa wax lagu heshiiyo kadib shir kale la qabto laysugu yimaado waxayna u baahan tahay dulqaad iyo samir ay u baahan tahay shirkan muqdisho dowladdu gaar ahaan madaxweynuhu iyo dowladdu waxay ka muujiyeen in ay wax badan u dulqaateen markii shirkii dhusamareeb saddex aanu loo dhammaanin oo la diiday haddana in kan la qabtaa waxay tahay mid muujinayso rajo waxayna muujinaysaa haddii maaragtay madaxdii dalka uu madaxweynuhu ugu wen yahay iyo madaxda maamul goboleedyada labadii ka maqnaa ay wada yimaadeen maantana ay iyagu wada hadlayaan anu waxaan arkaa inay arintaas tahay inay iyagu wada hadlaan inay guul la gaara ay tahay maalinna wax kuma dhammaadaan haddaba meeshii hore ma taagno hadda waxay taagan tahay qodobo qaarkood in laysku fahmay qaarkood inay dhiman yihiin meeshii inay yani kasoo tegi karaan waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu muhiimsan waxa waaye wakhtigii oo ciriiri ah iyo iyadoo in laga fakara ay tahay in wakhti ku habboon oo wakhtigaasi lagu gaari karo doorasho nooca markaasi ay ku heshiiyaan madaxda waxaa kaloo iyadana muhiim ah in ay hadda u gogol xaari karaan in qaybaha kale oo ka maqan shirka oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin mucaarada jira waxaa ka mid ah xisbiyo dad iyaga laftooda furtaya ka mid ah oo siyaasiyiina waxaa ka mid ah aqalkii sara ka mid ah bulshadii rayidka ka mid ah inay ka soo wada qaybgalaan oo u noqdo inclusivity ama waxa la yidhaahdo mid loo wada dhan yahay oo aragtida laysu yimaado midda kale waxaan rabaa inaan xasan xuso dadka soomaalida sida la mooda ma aha marka ay isu yimaadaan oo ay shiraan oo ay muddo fadhiyaan wax badanay tanasul isu sameeyaan anigu marka weli raja qabaa rajadan qabana waxay tahay in ay meeshaasi ka soo bixi doonto nidaam doorasho oo dalka u horseedo nabad iyo xasilooni iyo inay sii socoto dowladnimada soomaaliyeed basto waad maqlaysaa cabdiraxmaan diinaari adiga maxaad ku caddaynaysaa in shirkan aanu mirodhal noqonaynin waxaan ku sababaynayaa oo aan ku caddaynayaa inaysan wax natiijo ah oo midho dhalihi ka imaanayn wax laysku hayo khilaafihii waa la yaqaan waxa muuqda oo dagaal laysku qaado dhibaatooyin dhacay oo laysku kala fikir duwanaado waa suurtagal laakiin arrin dastuurku qoray mudaxilaadkiisuna go-an yahay waqtiga uu dhacayaana ay caddahay gudiyadii doorashooyinku ay joogaan in intaasoo shira inta loo galo intaasina lagu kala tago bulshadu heerka ay maraysana maanta qof walbaana uu ogya miisaanka ay maanta marayda bulshada soomaaliya iyo marxaladda ay ku jirto ciddii shirarkaa diiday iyo cid ka baxday iyo cidda weli jillaafa sii wadaahiba uma arko maslaxad soomaaliyeed inay ku maqan yihiin runtii marka la rabo waxaan kaloo ku darayaa doorashadu waxa la dooranayo oo loo wada ordayo waa hogaanka talada masiirka dalka ciddii hogaanka u noqon lahay iyaduna waxay ku imaanaysaa rabitaankii shacbiga iyo baarlamaanka wax dooranayay ku imaanaysaa ma ahane shirar kuma imaanayso waxay ahayd inaan dadka shacbiga la niyad jebin iyagoo shantii dowlad goboleed iyo madaxweynihii oo ishor fadhiya iyo guddoomiyihii gobolka banaadir inay taymku wakhtiga ay dhacayso iyo tirada iyo meelaha ay ka dhacayso bal iska daa hogaankii dowlad goboleedyada iyo madaxweynihii oo shiraya ee barasaabka gobolka banaadire dadka aan xataa siyaasadda lug ku lahayn baa go-aankeeda iyo taladeeda keeni kara waxaan leeyahay oo ku talinaya doorashadu waxa dastuurka ku qoran in la raaco wakhtigeedana la raaco lana joojiyo laablakaca la qabo in wax lagu xoogo xildhibaano lagu soo saarto qaabka la raba wax loo dhigto taasi cid laba kun iyo labaatan yeelaysahay ma jir dalkan wuxuu u baahan yahay hogaan u naxaya hogaan u naxariisanaya hogaan badbaadinaya hogaan samato bixinaya uma baahna cid lugoynaya waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diinaari horta waxaan rabaa inaan intaan xalka aan gaarin inaan ka hadlo shirarkan hadda waxay socdaan muddo waxaan arkaa in ay ka muuqdo wax la yidhaahdo inay ay ku yihiin in ay wax ka soo baxaan ay aaminsan yihiin madaxda maamul goboleedyada wax mudduu socday hadda cid tagtay male waxay ka soo wada tageen xilal oo madaxweyne waxaa dhici karta wasiirre inay la socdaan labada dhinac maamulada kale shanta maamul sidaasoo kale marka waxay muujinaysaa aniga rajada waxaa gelinaya sida aanay marna ay u caddeeyeen madaxweyne deni iyo madaxweyne axmed islaan iyo madaxweynayaasha kale madaxweyne qorqoor dhammaantood waare dhammaantood waxay aad diyaar ugu yihiin inaanay sina uga tegin meeshan xamar ilaa ay ka soo baxaan taas marka waxay muujinaysaa inay ku kalsoon yihiin inay wax ka soo bixi doonaan oo aan aaminsanahay in ay go-aan ay dadku ku farxaan inuu kasoo bixi doonaan aniga rajadeyda aan qaba midda aad weydiisay xal maxaa xal waxaa horta in oo laysu tanasulo waxaa xal ah in laga fakaro sidii meeshan hadda ay taagan tahay looga dhaqaaqi lahaa looguna gudbi lahaa xal ay dan u noqda shacabka soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay inay marka isu samraanan ka rajaynaa dadka soomaaliyedna dhammaantood waxay rabaan maanta oy dhig taageen in ay meeshaasi ka soo baxday wax dan u ah oo qeexaysa doorashada nooceeda wakhtigeeda intaba inay ka soo baxaan haye baasto dhinacaaga xalku muxuu yahay xalka waxaan u arkaa inuu yahay waa qodobka koowaade isu tanaasul laysu tanaasulo iyadoo loo danaynayo bulshada la maamulayo haddaan shacbiga loo danayn wax natiijaahay ma imaanayaan horta tanasulku waa xalka koowaad xalka labaad mas-uuliyiinta dowlad goboleedka iyo madaxda dowladda federaalka ah afar sannadood ayaad hoggaankaa hayseen waxaadna gaarteen meesha maanta aannu wada arkayno ay maraysaa taladii dalka xal maahan tala sida hadda wax u socdaane qaybaha ka maqan shirka ee wax ku kordhinaya gaarsiin karana natiijo dhabihi talada waxa laga siiyo oo ha la keeno xisbiyadii dalka ha la keeno bulshadii rayidka ahayd ha la keeno qaybihii kale bulshada wax la keeno sidaas daraaddeed intaa markii la keenana waxaa imaanayda natiijo sax ah oo loo danaynayo bulshadii dowladnimaduna ay wadadaas cadi dadka u tilmaamtay arrinkaana waa arrin dastuuriya ummaddu iyada ayaa hogaanku talada u idman yahay laakiin awaamiirta iyo shaqadaad leedihiin in wax laga siiyo bulshada soomaaliyeed ee xaqa u leh si natiijo loo helo haddaynan yeelin waxay gaaraysaa wakhti foolxun iyo waxqabad la'aan intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari iyo axmed maxamuud xasan baasto tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoysta haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha u inoo hayo axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal ninka xididka u rooni bulshada dhexdeeda waa ku ammaanaa xilkasnimo nin meel dhigtay inuu yahay ayaa loo aqoonsanaa dhinaca kalena waxaa la xaman jiray kolba reerka uu la xidhiidhaa midka aanu inta kale uga socnayn dadkuse xidid keliya ma ahee xigaalana waa la yahay labada mid walibena gaarkiisa ayuu markay mucurta timaado tabantaabadaada u rabaa waxay haddaba su-aashu tahay wax aad markaa hayso walaalkaa iyo sodogaa oo u wada baahanay haddii ay kuugu yimaadaan keebaad siin lahayd in adeerkaa iyo seedigaa keebaad hormarin lahayd keebaadse hungo ku diri lahayd waa su-aalo ad adag oo jawaab kama dambaysa in laga bixiyaa aysan fududayn waxaase jeer gabaya kaga dooday laba maansayahan oo haddana walaalo ahaa waa ilmo baxnaan cabdille waa allaha u naxariistee samatar oo haatan labaatan guusii mootan iyo walaalkii cismaan oo isna dhowaan ka daba tegay inta si aanan soo bandhigin dooda labada gabyaa ee xididka iyo xigaalka ku saabsan aan idhaahdo sababaha soomaalida dhaqataa ay geela ku jeceshahay waxaa ka mid a awrka oo la-aantii jiritaanka nolosha reer miyiga aan la suurayn karin mar waa raray gurgurshaa ah oo waa lagu guuraa waa bacalle oo waa la dhaansadaa waa hayin oo inta la layliyo ayaa la fuulaayoo rakuub baa laga dhigtaa mar kale waa baarqab oo guga ama dayrta intuu qooqo ayuu geela tarmiyaa dhabtiina raray ama baarqab ku ahaadaba ninkii inta geel iyo reerle xeradiisa ka waayaa waa u dhutiyaa maxay haddaba dooda maansayahanada walaalaha ahi ay ku salaysnayd samatar ayaa laba baarqab oo geela ugu jiray uu midkood ka bakhtiyey kii kalena xilligii la filaayey qooqi kari waayey markaas buu cismaan oo isaga uu laba ku ogaa u tegay si uu midkood uga soo ergisto taasise suuragal ma noqon maxaa yeelay midna isaga ayaan geeliisa uga maarmi karayn kii kalena halkii uu samatar ka siin lahaa wuxuu siiyey seedigiis samatar baa markaa gebiyey gabay garnaqsi iyo eedsheegad isugu jira ayuu cismaan u tiriyey marka hore wuxuu ku eedaynayaa baarqabadii geeliisa ku jiray inuu midnaba uga quuri waayey uu weliba ku ka mid yihi intuu geeliisa raacay uu ka soo reebtay wuxuu haddana ka cabanayaa markii ay dhibaato reerka soo food saarto in furdaaminteeda isaga loola yimaado goortii uu furfurana dan looga baxo isla qaybta hore ee gabayga ayuu samatar inoogu sheegayaa in cismaan ula dhaqmo siday reer miyigu hangoolka ula dhaqmaan isagaa markii reerka lagu ooto meel la isaga tuuraa lamana xusuusto ilaa geediga dambe laga gaaro wuxuu yidhi gabal dhacaba xaajooyin bay go-aan cismaan oowe markii laga gabaanaday duqii geela riminaayey ee gaabiyow inatigaad guuxba laga waayey ee uu galoofta u badnaa gabal yar mooyaane ee aan mid guuliyo raray ganac ku doonayay adna laba gamuutaad lahayd oo garkaa maray midkii galabay raacaad sarwaan go-aan ku jiidaaye gankaad kala culowdaa duu gaydha roorsado eh garaadkaagu kuu diig kanaa guuyo kuu xige geeddaa hangool lagu tabaa guri la oodaaye intaan la guurin loogama adhaxmo gowro dhaxameed ee mar haddii yaglee loo guntado gacanta loo qaadiye aniguna gaddaasaan ahood igula goostaye gelin kuma maqnaataan markaad bale isgaadhaan ee goortaad gargaar iga hesho ayaad gaar u socotaay mar kale abaal uu ku leeyahay ayuu cismaan xusuusinayaa waa jeerkii gabadha ninka u doonan intuu guursaday la xiri jiray dabadeedna la soo daayey markii isaga samatara iyo dumar ay walaalo ahaayeen ay ururiyeen maamulkii ingiriiska ee waqooyigu geel ganaaxa oo uu ku xukumay tuduca kaas xigana wuxuu samatar cismaan ugu sheegayaa geeliisu inuu la mid yahay waxuu isagu leeyahay yahayna xoolaha keliya ee uu isku hadlayn karo xoolaha uu cismaan si walba u dheebsan karo isaga oo socoto ah xuseen samatar caana uga lisyaa mag lagu yeeshay ku bixiyaa maalin gaadiid waa awr ka rarayaa iyo abaar diirataa goolka qalayaaba taasise inaanay cismaan u muuqane uu geeda sarawaab yahay ayuu ku tilmaamayaa wuxuu yidhi gaariga islaan maalintii lagu gurhoynayay godka lagugu beegay iyo markaad gebi ka laalaaday garbaduubka maantaad ahayd goofka lagu tuuray guduud iyo caddaan iyo madow goodin iyo aydin anigiyo gabdhuhuba u sinayn guritinkoodii iyo balgar waaqso xarigaad gashay een anigu kaa gooyey adoo meel ku guuro ah xuseenku ugu godolyaaba qaalmaha galool iyo idiin gorof ku maashaaba gaafada la kala qaato iyo guur ku bixisaaba gashi keentayaa iyo adoo gooman rarataaba gocomaale naaxiyo abaar gool ka qalataaba haddaan gudhuf la tegin kaygu waa gumaro kuu taala geedsara kuwaabkaa taqaan waa ku soo gabiye dhammaadka tixda wuxuu samatar haddana cismaan ku tusaalaynayaa lama horaan inuu walaala yahay muddada xididku u jajaban yahay si ay tahay maalmo kooban iyo intaad isku cusub tihiin amaba aada ladan tahay maantii ruux lagu sababana waa isaga samatar ah ruuxa aarkiisa loo raadsanoo loo dili ama loo dhici sodog iyo seedi toonihii inay dhiig iyo qaan ka bixiyaanna waa wax aan la filayn loona soo joogin wuxuu yidhi garka iyo wadnuhu waa dhashii bihiina guureede goortaad xumaataan nin kale kaa gabbanayaanee galaxgalaxda xidid waa dhow baad kala gadoontaanee kuwa gacanta kula laacayaad garab raqlaynaysid gamba kuguma bixiyeen adoo geesi soo dilaya anunbaa la ii geli lahaa goob aan joogaba garagaas uu walaalkii u tiriyey cismaan wuu ka jawaabay kama uu murmin in walaalama huraan yahay in xoolihiisu ay kuwiisa oo kale yihiinna dood kama uu keenin dhanka kale wuxuu qaree baarqabkii uu ka soo doonan jiray inuu u diiday taasoo uu filaayey sababtii uu u yeelay inuu samatir u warhayo oo maxay sababtaasina ahay hal foos la odhan jiray oo cismaan lahaa ayaa beri geelal qalaad ka raacday markaasuu samatir weydiistay in hasha lala doono oo isagaa wiilal waaweyn lahaaye uu qaarkood ku daro taasna odaygii wuu iska soo taagay isaga oo ogaa in cismaan uu tulidda meel walba ugu dhici doono sidaa darteedna ay suuragal tahay isaga iyo wiilka raacaba in lagu makalo geyiga ay hashu u baxsatay oo qolyaha dege iyo iyagu ay col ahaayeen markaas buu cismaan yidhi weligay gawaamaha ma shugo gabay faduuleede marse haddii gamuu laygu rido gaabsi ma aqaane gaashaandhigga iyo raadsigaan guul ku leeyahay markii laga gabaanaday duqii geela riminayay ee gaabiyow ina tigaad guuxba laga waayay garan weyne saan kaaga xiray kayga guunka ah geelii hallaabaa ka kulul gaalmiduu dhacaye galabtii dhoweyd foos markay geediyada raacday gundheere iyo maantaan u kacay garabka maygaagle aan keligay guuraha ahaa ama guclaynayey gucumaalo aar maalintuu igu gadoodayey maantaan u galay reerihii godabta ii haystay go'i waaye dhowr xoog leh baad gola ku joogteena dhinaca waxtarka xididkana wuxuu cismaan garaysan la'yahay oo laba wasiilanimo ugu muuqatay daraar walba hadduu isaguba xididkii wax siinaayo in isna uu tabtiisa yeelo sidee buu ugu dhaliili karaa markaas buu samatar xusuusinayaa shalaydan qoyan awrkii gurgur ee uu ka soo ergistay awrkii labada geedi oo keliya markuu ku guuray uu samatar ka soo coshaday dabadeedna isaga oo weli u baahan seedigiis gacanta ka geliyey sidaa awgeed wuxuu cismaan garan laayahay tabantaabada joogtada ah ee xididkiis waxaa samatar u banneeyey isagana ka xaaraanshay sidii oo haweenayda isaga u dhaxdaa ay tiisa ka sarrayso wuxuu yidhi ninkiisa xidid gargaaraa hadduu geedo sare waabtay adba yaradka waad sii gurtaa gu'iyo jiilaale markaan anigu gaadiid la-aan guuri kari waayey ee aan mid xaaskayga gura ganac ku doonayay gurigan degnaba muuse sacad goray ma siiseene garkuu qabatay kii ii raraa labada goosh qaadee maxaadkayga uga guulaysaa gacaliyow yuusuf gabadhaad qabtiyo tayadu sow dumar gudboon maaha waxay ahaayeen xaajada markaa dhex taalla niman ay u fududaydoo dhowr jeer maansada kaga wada hadlay mar ay isu garaabaan iyo mar uu maankoodu mudacyo caaradood noqdaba waxay ahaayeen niman aan gabayga isugu jixin jixin isla markaasna aan ku kala tegin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaned axmed faarax cali iidaaja oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha haatanna aynu jalleecno dhinacii heesaha dabacsan
naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqo nasiib yahow maad samayn marka dadka nooca badan naqaysay tiri mid ahaa noloshu waxay tahay aqo
intaasna waxaanu weydiila idaacaddeennii galabnimo idinka iman islaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waqtigan cabigu